habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington ciid wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay waa fiidnimo talaado ah bisha juulaay ee sannadka labada kun koob iyo labaatankana waa labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somaali com idaacadda caweyska v o a ee caawa waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan caawa idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaaf u dhexeeya taliska ciidanka amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya
maya anugu ma arko mana ogi runtii khilaaf amisom iyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhexaysa ma ogi laakiin howlgalka ka jiray shabeellada dhexe waxaan qiyaasayaa in amisom ka qayb qaateen
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinno kala duwan oo ku saabsan sida looga ciiday maanta soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo ku dhowaad laba bilyan oo muslimiin ah oo ku nool daafaha dunida ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa oo ka mid ah labada ciidood ee islaamka xuska ciiddi maanta ayaa ku soo aaday xilli ay jirto cabsi laga qabo in dunida uu ku faafo cudursidaha coronavirus tafiirtiisa delta oo ah virus halis ah oo si aadahna u faafa meelaha maanta laga ciiday waxaa ka mid ah soomaaliya iyo deegaanada kale ee ay degto soomaalida ee geeska afrika warbixinno ku saabsan sida ay u ciideen soomaalida goordhow ayaad maqli doontaan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqayn cirka ah lala beegsaday maleeshiyada ururka al-shabaab maanta deegaan ka tirsan maamul goboleedka galmudug war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqayntan ay dhacday saacaddu markii ay ahayd koob iyo tobankii aroornimo iyo shan daqiiqo hase yeeshee lama shaacin goobta saxda ah ee ay duqayntu ka dhacday iyo haddii ay jiraan shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo si gaar ah loo bartilmaameysaday sidoo kale dowladda soomaaliya ma sheegin cidda geysatay duqaynta sagaaliyo tobankii januari ee sanadkan ayay ahayd markii duqayntii ugu dambeysay ee rasmi ahaan loo shaaciyey uu maraykanka ka geystay soomaaliya xilligaasi wixii ka dambeeyey dowladda maraykanku ma sheegin wax duqayn ah oo ka dhacay soomaaliya maalmahan ayaa dagaalo u dhexeeya maalmahan ayay dagaallo ku dhex marayeen deegaano u dhow bacadweyne iyo camaara ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ninka ugu taajirsan adduunka jeff bezos iyo saddex qof oo kale ayaa si nabad ah dhulka dib ugu soo laabtay maanta kadib markii ay hawada sare ku gaareen gantaal laga riday saxaraha gobolka texas ee dalkan maraykanka besos iyo dadkii la socday ayaa hawada sare u tegay fogandan boqol iyo lix kilomitir oo ku qaadatay muddo toban daqiiqo ah bezos ayaa waxaa socdaalkiisa gaabnaa ee hawada ku weheliyey walaalkiis mark mary walles oo ah haweeney laba-iyo siddeetan sano jir ah oo khabiir ku ah hawada sare iyo wiil arday ah oo siddeed iyo toban sano jir ah oo uu dhalay nin bilyaneer ah kadib markii gantaalkii waday oo u samaysnaa qaabka kaniiniga kabsoolka hoostana ku watay baarashuud uu ku soo degay baadiyaha fog ee saxaraha galbeedka gobolka texas ayuu jeff besos sheegay in maanta ay u ahayd maalintii ugu fiicneyd ee soo marta waa bilyaneerkii labaad oo toddobaad gudihiis hawada sare ku taga qamar sanaaci dadka ka faallooda arrimaha hawada sare hawada ka sarreeya dhulka ayaa arrintan ku sifeeyey ganacsi cusub oo ay dadka ugu hodansan dunida ku rabaan inay ku abuuraan dalxiis malaayiin dollar ku kacaya oo loogu talagalay dadka qaniga ah ee dunida ugu dambayntiina daraasad ay soo saareen khubaro ku sugan maraykanka ayaa muujisay in tirada dadka hindiya ugu dhintay cudurka covid sagaal iyo toban ee ay dowladda soo gudbisay ay aad uga yar tahay cadadka ay ku ogaadeen baaritaan ay sameeyeen hindiya ayaa sheegtay in cudurka covid sagaal iyo toban ay dalkeeda ugu dhinteen in ka badan afar boqol afar iyo toban kun oo ruux laakiin daraasad ay isla sameeyeen hay-adda center for global development ee fadhigeedu yahay magaaladan washington d c iyo jaamacadda harvard ayaa lagu ogaaday in tiro ka badan toban laab xogta ay dowladda soo gudbisay ay ku dhinteen dalka hindiya intii u dhexaysay bilowgii sanadka labada kun iyo labaatankii iyo bilowgii sanadkan khubarada ayaa rumaysan in tirada dadka ugu dhintay xanuunka covid sagaal iyo toban gudaha hindiya ee la diiwaan geliyey iyo inta aanan la diiwaan gelinin ay gaarayaan cadad u dhexeeya saddex milyan ilaa afar milyan iyo toddoba boqol oo kun oo qof habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay warkii caalamka ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilownay caalamka islaamka oo dhan iyo waddamada kale ee ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah ayaa maanta looga dabaaldegay ciidul adxa oo ka mid ah labada ciidood ee ugu waaweyn islaamka mas-uuliyiin kala duwan ayaa fariimo ku aadan ciidda u diray shacabka muslimiinta ah waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka ay soomaalidu degan yihiin waxaana ku horreyn doonaa sida looga ciiday gobollada dhexe ee soomaaliya iyadoo madaxweynaha galmudug uu sheegay in ciidani ay ku soo aaday xilli uu gobolka dagaal kula jiro maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macallim isaaq ayaa warbixintan noo soo diray
gobollada mudug iyo galgaduud ayaa maantay si weyn looga ciiday kadib markii dadka ku nool labada gobol ay isugu soo baxeen fagaarayaal loo asteeyey tukashada salaada ciidul adxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa boqolaal dad a kala qayb galay tukashada salaada ciidda waxaana madaxweyne qoorqoor uu bulshada u diray hambalyo sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo nabadgelyo iyo horumar ilahan uu gaarsiiyo madaxweyne qoorqoor ayaa shacabka galmudug ku booriyey dagaalka ka dhanka a maleeshiyada al-shabaab oo ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya ay ka wadaan deegaanada koonfur bari ee gobolka mudug munaasabadda ciidda siaad la socotaan waxay ku soo aaday xilli dadka reer galmudug dhammaan ciidan iyo shacab iyo dowladba ay dagaal kula jiraan kooxaha argagixisada ilaahay fadligiis waa laga guulaystay ciidamada geesiyaasha ah ee mujaahidiinta ah ee iskaashanaya way ka guulaysteen khawaarijta kii dila iyo kay dilaanba alla subxaana wa tacaala ayaa jannadii soo ballan qaaday marka waxaan leenahay aan ka wada faa'idaysano fursaddaas iyada ah waxaan sidoo kale runtii aan aan xusan mudan inay shacabku ay dagaalka ku jiraan ay safka ku jiraan ay cadowga argagixisada ay khawaarijta a la dagaalamayaan qaar ka mid a qeybaha bulshada ee ku nool deegaanada labada gobol ayaa farxadda ciidda la wadaagay asxaabtooda kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacaygu waa macalin sugaan cali guuleed waxaan leeyahay ummadda soomaliyeed meel meel kastoo joogtaanba ciid iyo baraare iyo basas ku ciida taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay sanad sanadkiisa hanuu gaarsiiyo barwaaqi bashbash dowladnimada soomaaliyana allah ka xukumiyo dhibta iyo tafshiis ku jira allah ka saaro assalaamu calaykum halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta maanta oo ciida ciidul adxa wa antum bilkhayr muslimiinta dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam wa antum bilkhayr si gaar halkaan uga salaamaya aabadayda iyo walaalahay iyo caruurtayda iyo dhammaan intii muslimiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed reer galmudug reer gaalkacyo waxaan leenahay ciid mubaarag kulla caam wa antum bikhayr dhammaan waxaan ugu hambalinaynaa shacabka reer galmudug shacabka reer gaalkacyo ciidda ciidul adxa waxaan leenahay sanadkaas sanadkiisa kale khayr iyo barwaaqe iyo bashbash allah noo gaarsiiyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a ciid mubaarak gaalkacyo
waxaa sidoo kale si weyn looga ciiday magaalada beledweyne oo ka tirsan hirshabeelle warbixintan waxaa beledweyne warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen xasan dhaqane
munaasabadda maalinta koowaad ee ciidda carafo ayaa si weyn looga dabaaldegay magaalada beledweyne iyo guud ahaan deegaanka hirshabeelle boqolaal shacab xiran dhar qurux badan ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyo fagaarayaasha magaalada si ay isugu marxabeeyaan munaasabadda maalintan weyn marka laga yimaado masaajida inta badan dadka magaalada beledweyne waxaay salaada ciidul adxa ku dukadeen garoonka ciyaaraha ee iskuulka xaafadda xaawataako waxaan joognaa garoonkii xaawataako ee magaalada beledweyne xaafadda nuurxawaad maasha allah si wanaagsan baa loo ciiday waxaan ku tukannay salaadda garoonkan aad aragtaan oo weyniga badan waxaana ku tukaday ma garanaysaa de intaasoo kun oo qof weliba dadku ma garanaysaa badankooda aysan ka soo qaybgelin marka maasha allah farxadda waxaan la qaybsanayaa dhammaan reer hiiraan meel walba ay joogaan waxaan kaloo la qaybsanayaa ummadda soomaaliyeed garoonka si aad aragtaan intuu weyna uu leeyahay waad aragtaan salaadda oo jamaacada ah oo sida ciidahoo kaleeta ah waa lagu tukadaa marka maasha allah waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam wa anta bikhayr ciid wanaagsan
gaar ahaan waxaa la doonayaa laysku duceeyo siiba dadka xujaajta xaj ka jooga inay muslimiinta ay u soo duceeyaan la doonayaa inuu ilaahay qulubtooda uu isku dumo insha allahu tacaala layscafiyo gacmaha laysqabsado masaakiinta loo kaalmo insha allahu tacaala maanta waa maalin ciid ciidduu weyneed ciidul adxaa ilaah mahadis kale waxaan ku tukannay garoonkii xaawataako wixii ilaahay soo waafajiyey marka alxamdulilaah ilaahayaa mahadda iska leh waa ciid ciidaha u weyn ay ka mid tahay maasha allah alxamdulilaah ciid walba sidaan ayaa loogu tukadaa garoonka ilaah ayaa mahad iska leh sheekh cabdilcasiis sheekh axmed oo ka mid ah culamaadudiinka gobolka hiiraan ayaa maalintan weyn darteed alla uga baryey ummadda muslimka iyo guud ahaan gaar ahaan gobolka hiiraan kuwa ku nool in uu alla ka dulqaado culays ka saaran waxaan halkan tahniyad hawada u marinayaa iyo boogaadin ciidda weyn ee ciid اladxaa ciid saciid kulu caam waantum bikhayr taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal intaa kadib waxaan rabaa inaan ka codsado dadka muslimiinta ahee maanta ay u suurtagashay inay xajka tagaan oo xajka joogaan oo dadkii sacuudiga ku dhaqnaa ah soomaali iyo khayrba inay noo soo duceeyaan oo soomaalida meel kastoo joogto u soo duceeyaan xoogaa qas baan nahayo oo waa iska qasannahay in naloo soo duceeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala bahasha noo fududeeyo yaan ugu ugu iyagana ka codsanaya dhinaca kale magaalada jowhar dadku waxay salaada ciidda ku dukadeen masjidka jaamaca ah ee bartamaha suuqa waxaana isugu marxabeeyeen ciidda carafo munaasabada ciidul adxaa ciidan oo ah ciid barakeysan ilaahay naga aqbala acmaasha aan sameysanay maalmaha carafo aan soonnay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dembigeena dhaafo waxaan uga hambalyaynaa munaasabada weyn ee maalinta ciidul ciidul adxada oo ah maalin aad iyo aad noo qiimi weyn waxaan rajeynaa insha allah sanadkaa sanadkiisa kala bashbash barwaaqo cimri suuban cibaadas iyo cibaado ilaahay inanoo gaarsiiyo wadankeena nabad ah barwaaqa ah ee muslimiinta guuleysatay ilaahay aan ka rajeynaynaa insha allah walaha aad iyo aad magaaladeena jowhar gaasata magaalada jowhar ayaan aad iyo aad hambalyadan kasoo dirayaa anagoo ku faraxsan hambalyada ciidda maalinta inoo taha maalin weyn maalin farxad badan dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan farxadda weyn ala qaybsanayna waxaan leeyaha kunii koo jira hambalyo hambalyo meel walba ad adduunka a ka joogta all muslims xuseen xasan dhaqane munaasabadda iyo farxadda ciidda carafo v o a
welihii wararka ciidda ayaan ku jirnaaye haatanna aanu aadno magaalada kismaayo oo warbixintan inoogaga soo diray aadan maxamed salaad iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo iyo mas-uuliyiintuba waxa ay salaada ciidda ku oogeen fagaarayaasha waaweyn ee ku yaala magaalada kismaayo gaar ahaana garoonka kubadda cagta stadium wamo halkaas oo boqolaal shacabka magaalada kismaayo ahi uu salaada halkaa kula tukaday madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamed lugadheere iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo mas-uuliyiin oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaa hadaladoodii waxaa kamid ahaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta adduunka gacladiis meelal meeshay ka joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid alaxadta waay waxaan leeyahay ciid wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad ummadda soomaaliyeed waxaan ugu hambalyaynayaa ciidan ciideeda kale inuu ilaahay uu naga gaarsiiyo annagoo caafimaad qabno barakaysan meesha aan maanta joognona meel kale kasii qurux badan anagoo joogno inuu ilaahana gaarsiiyo waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed oo dhan xildhibaan eh, xildhibaan horaa ila jooga isagana oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka koowaad ee jubbaland En, ah, xildhibaan bistoolo soo dhow ciid wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka meel kastay dunida ka kala joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto khaasatan khaasatan hoos ahaan reer jubbaland Eh, waxaan leeyahay ciid wanaagsan kula caam wa antum bilkhayr meel kastoo aad joogtaan ilaahay muxuu ha ku ciida ciidsan nabad iyo barwaaqo bistoolo aad baad mahadsan tahay waxaa en, haatan ila soo istaagay eh, wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee jubbaland en, wasiir cabaas ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ayaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo ummadda adduunka oo dhan muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan eh, reer jubbaland ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay ciidan ciideeda ilaahay nabad iyo horumar iyo barwaaqahan ugu gaarsiiyo insha allah Eh, ciid wanaagsan ciid mubaarag dhammaan eh, reer jubbaland ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan maanta ku suganahay magaalada kismaayo ee ma- xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaan u hambalyeynayaa munaasabadda ciidda dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ayaa salaada ciidul adxa laga dukaday iyadoona bulshada guud ahaan deegaanada jubbaland ay si weyn u ciideen maanta aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
sidoo kale waxaa si weyn looga ciiday magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed warbixintan waxaa inoo soo diray mukhtaar maxamed catoosh qaar ka mid ah masaajidda magaalada baydhabo iyo fagaarayaal ku yaala magaalada ayay isugu yimaadeen dadka dukanaya salaada ciidda aad ayay u faraxsan yihiin dadka ciidaya waana kuwa isku marxabaynayey iyadoo xaafadaha magaalada baydhabona lagu arkayo caruur badan oo qalabkooda ciidda wata waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka magaalada baydhabo oo aan kala sheekaystay dareenkooda ku aadan munaasabadda ciidul adxaha maanta magacaygu waa bashiir maxamed aadan bashiir xabashow oo ka mid ah dhalinta reer baydhabo maanta oo ah maalin eh, ciidul adxa almubaarak ciid aad iyo aad eh, iyo maalin farxadeed ah oo ay i- ka qayb galeen dhammaan reer baydhabo oo idil waxaan halkan en, ka salaamaya aan u gu- aan u gudbinayaa tahniyad ciidul adxa ah dhammaan muslimiinta caalamka ku nool khaasatan soomaali dhammaanteeda gaar ahaan reer baydhabo weliba markaan usii gudagalo dhalinyaradii waxqabadka wanaagsan lahayd ee n b b waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ilaahay samasame iyo wanaag iyo caafimaad ha inoogu gaarsiiyo ana way magacay ruqayshe cabdulaahi ee ahna milkiilaha carwo ruunjinaad ee maybanta meelaraaisaanbaliyo ciidanka diray dhammaan ee ummado muslimiinta meelwalbayorogan ee gaar ahaan ummado soomaaliyeed iyo deegaanada koonfur galbeed khaasatan dadka ku nool maybasiin laha hambaliyo ciidul mubaarag maybasiinka hambaliyay ciidul adaxa ee dhammaan may kalanta si khaasa meelaraayiso ciidanka la wadaagay farxadda ee familkay onkoreyda hooyaday iyo shaxaaji nuur jinaay iyo dhammaan meelerayso familkay qeybashii shalduban walaalnyogay nkooraya agaasime mustaf ee walaalkay saas oo kale sida cali sheekh cabdulaahi iyo maxamed sheekh cabdulaahi iyo dhammaan reer sheekh cabdulaahi maybasiin lahaa farxadka ciida madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa isna shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed u hambaliyey munaasabadda ciidul adxaa darteed waxaan rabaa inaan halkan muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeed aan ciidda ciidul adxa aan idhaaho hambalyo ciidan ciiddeeda kale ilaahay hanuu nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo horumar ilaahay hanugu gaarsiiyo kulli waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka reer koonfur galbeedba ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed ee sida weyn looga ciiday maanta waxaa ka mid ah magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalooyinka xudur iyo waajid oo gobolka bokool ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay
magaalooyinka kale ee caalamka ee sida weyn looga ciiday maanta waxaa ka mid ah magaalada london ee caasimadda dalka britain waxaa ciiddu ay ku soo aaday iyadoo dalkaasi laga qaaday xayiraaddii xanuunka covid sagaal iyo toban cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan london ka soo diray
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ciidan ayaa ku soo beegantay iyadoo la qaaday xayiraadihii dalka ka jiray dhowr iyo tobankii bilood ee aynu soo dhaafnay dhammaanba waxaa la bedelay nidaamyadii bilihii u dambeeyey masaajidada loogaga tukan jiray waxaa meesha laga saaray kala fogaanshihii safafka dadkuna garabka ayay isku hayeen goobihii weysada iyo musqulihii ayaa la furay albaabkii weynaa ee masaajidka laga soo gelayeyna waa la ballaqay salaadii cishe ee xalay iyo salaadii iidda oo aan maanta ku tukaday masaajidka acton islamic center oo ku yaala galbeedka london dadka aanu jamaca wada tukanay qaarkood afka iyo sanka ayaa u duubnaa qaarkoodna uma uu duubnayn badiba dadku waxa ay siteen si jaayadahooda waa kuwan qaar ka mid ah soomaalidii aanu maanta salaada ciidda wada tukanay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed shire waxaan deganahay magaalada london maasha allah maanta ciid wanaagsan si fiican baan noo ciidnay maasha allah muslimiinta dhan halkan waxaan uga soo gudbinayaa salaan waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan farxad bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah mustafa titi ka soo hadlaya london waxaan leeyahay kulligiin muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay dhammaantiin ciid mubaarak ayaan leeyahay ku ciida caafimaad iyo nabadgelyo intaaba ku ciida ciidii bashbash iyo barwaaqo dhammaan magacaygu waa maxamed ciise cali dacar waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarag waxaan kaloo halkan ka salaamayaa qaraabadaydii ugu horreeya aabbahay ciise cali dacar ool ilmo ciise cali dacar waxaan kaloo salaamayaa xaaskayga iyo ciyaalkayga oo inta badan jooga magaalada buntille waxaan kaloo salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaa isu kahaya raacay farxaddii ciidda iyo waddankii oo naloo furay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kale meel kastoo ay joogaanba ciid mubaarak bismillaahi raxmaan iraxiim halkan waxaan ka salaamayaa cabdi horta ugu horreyntii cabdixaafid waxaan kaloo salaamayaa meel kasta oo ay joogaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay kulli caan wa antum bikhayr waxaan kale oo salaamayaa caruurtayda oo kala joogta soomaaliya iyo halkan ayaan salaamayaa dhammaan laascaanood iyo dhammaan wixii kaloo ehelo yaqaana araggayga iyo magacayga yaqaana cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london
mahadsaned cabdixaafid dhinaca kalena muslimiinta gobolka ontario ee dalka canada ayaa maanta fursad u helay inay isla ciidaan kadib markii laga khafiifiyey xayraad uu sababay covid saddexdii ciid ee u dambeysay ayay dadka reer ontario ku tukanayeen guryahooda maadaama uu mamnuuc ahaa isu imaanshiyaha xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray
muslimiinta kanada oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin ayaa ciidan fursad u helay inay wada tukadaan muddo kadib ugaas cabdiqaadir tarambi wuxuu ku faraxsan yahay inuu salaada ciidda tukaday maanta kadib ku dhowaad laba sano oo uusan helin fursad midan la mida ciid wanaagsan waa ku faraxsanahay inaan la ciido muslimiinta wadankan waxaan deganahay muddo badan dhowr iyo soddon sanaan deganahay hase ahaatee coronavirus dhibaatada oo noo geystay mid lasoo koobi kara maaha labada sano hadda ugu dambeyso micnaa salaada inaan sala tukano maana helin hase ahaatee hadeer waxaa waaye maanta fursad baa ilaahay noo sahlay oo maarata isku wada aragna meeshaas ciid wanaagsan muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan boqolkiiba shan iyo labaatan inta uu qaado masjidka ayaa la ogolyahay inay markiiba ku tukadaan sidaa darteed waxaa la tukaday dhowr salaad oo ciida waxaa jira shuruudo ay ka mid yihiin kala fogaanshaha iyo in afka la xirto oo ay dowladdu soo rogtay marka dadka ay isku imaanayaan maamulka masjidka ayaa sheegay inay hubinayaan inay raacaan shuruudaha dowladda si loo ilaaliyo badqabka dadka ku tukanaya masjidka waa kan sheekh abubakar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaaladan toronto alxamdulilah rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wala sal horta waxaan u qaybnay shan qaybood baan u qaybnay dadka volonteer badanna alxamdulilahi rabi alcaalamiin oo dhinac walba dhinaca haweenka iyo dhinaca dhallinyaradana way nala shaqaynayaan marka waxaan rajeynaa dadkuna ay runtii way fahamsan yihiin yani maaragtay marka waxaan rajeynanaa insha allah wax walba sidii loogu talagalay in u socdaan wax dhibaataana inay dhicin baan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryana insha allah askartiina waa noo joogtaa kuruuskii iyo booliskii oo xagga banaanka masaajidka ka ilaalinaya iyo wixii nidaamka yani maaragtay si aan darisku wax dhibaata usoo gaarin soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ayaa ku faraxsan in ciidan ay ku soo aaday xilli la khafiifiyey xayiraada covid sagaal iyo toban aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa ummadda soomaaliyeed oo joogta magaalada toronto familkaygii baan salaamahayaa saaxiibbaday iyo qaraabada xaaskayga jamaal maxamed nuur iyo carruurtayda dhammaantood khayr baan idiin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu kulli caam antum bikhayr bismillaah xuseen ciidda aadaan ugu faraxsannahay ciiddan inaan ciidno waxaanan u diraynaa hambalyada farxadda ciidda ah muslimiinta caalamka oo dhan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan hambalyada ciidda aan u dirayaa qof aad u qiimo badan nolosheyda oo aan la soo koobi karin meesha uga jooga hooyaday dahabo dhalin cadow waxaan leeyahay hooya ciid mubaarak muslimiinta ku nool dalkan kanada iyo dalalka la midka ah ayaa shaqooyinka fasax ka soo qaata maanta oo kale si ay u weyneeyaan munaasabadda ciidda xuseen nuur xaaji v o a toronto
ciid mubaarak kulla caam o antum bikhayr ayaana dhegeystayaal hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
muran iyo wada shaqayn la'aan u dhaxaysa taliyaasha ciidamada amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa caqabad ku noqota howlgalkii ugu dambeeyey ciidanka dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka shabeellada dhexe ee ka dhanka ahaa al-shabaab sidaas waxa uu galka baaristu ka ogaaday saraakiil ka tirsan howlgalka midowda afrika ee amisom iyo saraakiil amni oo soomaali ah muranka ayaa si gaara ugu dhexeeya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guud odowaa yuusuf raage iyo taliyaha ciidamada amisom jenaraal diyomiid ndageya muranka ayaa intiisa badan salka ku haya howlgal milatari oo muddo bilah ka socday gobolka shabeellada dhexe kaasi oo hoggaan ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuto odawaa yuusuf raage howlgalka shabeellada dhexe waxa uu bilowday saddexiyo labaatankii bishii mey waxaana uu socday muddo bil ka badan waxaana gunaanadkiisii ay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku dhawaaqeen inuu guulaystay hase yeeshee taliyaha ciidamada amisom jenaraal diomed indageya iyo taliyaha ciidamada burundi ee ka howlgala shabeellada dhexe sarreeye guuta talesfor branreka ayaa ku eedeeyey sarreeye guuta odawaa yuusuf raage inuu howlgalkaasi isku keli yeelay oo aanu la socodsiinin taliska amisom gaar ahaan ciidamada burundi oo qaabilsan deegaanka uu howlgalku ka dhacayay sidaas waxaa galka baarista u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xarunta looga arrimiyo ciidamada amisom sarkaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta waxa uu galka baarista u sheegay inaan weli la xallin muranka u dhexeeya labada taliye oo soo bilowda bishii hore cuqdad xun ayaa ka dhexaysa labadooda ayuu ii sheegay sarkaalkaasi oo la socda muranka u dhexeeya labada taliye sarkaalka sare ee ka tirsan amisom waxa uu sheegay galka baarista in sarreeye guuta odawaa yuusuf raage uusan howlgalkaasi la qorshaynin taliyaha ciidanka amisom in la wada qorsheeyo ayaa meesha ka maqan taliyaha ciidanka soomaalidu waxa uu doonayey inuu muujiyo kartidiisa inuu howlgalkaasi fulin karo amisom la'aanteed taasina sidii uu filayay uma aysan dhicin markaas ayuu taageero ka soo raadsaday taliyaha amisom ayuu yidhi sarkaalkaasi oo intaasi ku daray waxa uu ka doonaya amisom in diyaarado lagu gargaaro gantaallo ku tuura meelaha ay al-shabaab ku sugan yihiin ee duurka ah laakiin meesha ay ku sugan yihiin lagama haynin sirdoon sax ah taliyuhuna waa uu ku gacan sayr qayladhaantiisii ayuu yidhi sarkaalkaasi ka tirsan amisom sarkaalkaasi oo ka hadlayey sababta ay amisom ciidamo la howlgala kuwa soomaalida ugu diri weyda howlgalka shabeellada dhexe ayaa galka baarista u sheegay in ciidanka soomaalidu ay ku guuldaraysteen inay amisom kala wareegaan saddex saldhig oo kale ah buurane goloole iyo ceelbaraf si ay u diyaariyaan ayuu yidhi ciidamo guurguura oo la howlgala ciidanka soomaalida markii ay ciidanka naga codsadeen waxaan ku dhahnay idinka ayaa gacmaha naga xiray waa diideen inaad saldhigyadaasi la wareegtaan waxaan idinku caawin karnaa inaan madaafiic ku tuurno meelaha shabaabka lagu tuhmayo si aan argagax ugu ridno ayuu yidhi sarkaalkaasi laba sarkaal oo dhinaca amniga ah islamarkaana ka warqaba murankan ayaa galka baarista u xaqiijiyey kala aragti duwanaanshaha labada taliye ee howlgalkii ka dhacay shabeellada dhexe galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuta odawaa yuusuf raage waxaana uu ku gacan sayray inuu waraysi ka bixiyo khilaafka u dhexeeya isaga iyo taliyaha amisom jenaraal diomid indageya hase yeeshee afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla sare cali xaashi cabdinuur waxaa isagoo la hadlayay galka baarista uu beeniyey inuu wax khilaafa ka dhexeeyo amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uu sheegay inaanu jirin wax muran ah
ma maya anugu ma arko mana ogi runtii khilaaf amisom iyo wasaaradda gaashaandhigga ka dhexaysa ma ogi laakiin howlgalka ka jiray shabeellada dhexe waxaan qiyaasayaa in maaragtay ay amisom ka qayb qaateen weliba xilligii dambe oo mataqaanaa la weerarayey meesha la yidhaahdo xaaji cali fooldheere iyo qurac madoobe iyo waaraxley markii la weerarayey in mataqaanaa ay ka qayb qaateen ma ma ogi marka mataqaanaa wararkan kale oo weriyaal baa tiri meesha adinku aad ka hesheen laakiin wax khilaafa aniga mataqaanaa oon aan ogahay ma jirto oo dhexgalay howlahaas dhexgalay ma ma ma ogi marka haba yaraatee waxaad leedahay wax xiisad ah ama xidhif ah ama muranoo ka dhexeeya taliyaasha amisom iyo taliyaasha s n a ma jiro ma ma jiro ma jiro ma jiro mana ogi aniga mana jiro umalayn maa inuu jirana haddaan dib ugu laabanno waxay ahayd bay leeyihiin amisom inaan ka guurno golooley buurane ceelbaraf iyo miirtaqwo ilaa haddana kamaanaan guurin taasi waa iyaga dhinacooda iyagaa saas dhahaya meelaha in laga guurana waxay noo sahli lahayd bay dhaheen inaanu helno ciidamo guurguura oo la shaqeeya ciidamada soomaaliyeed laakiin deegaanadaas lama wareegin marka su-aasha laysweydiin kara waxa weeyaan ciidanka soomaalidu maadaama kulankii abrilna la yidhi iyagu hogaanka ha qabtaan howlgallada diyaar ma u yihiin furimahan hore saldhigyada ku yaalla inay kala wareegaan amison annaku ciidamada xoogga dalka soomaaliya inta aad sheegtay way degan yihiin amisomna way ay degan tahay waana laga howlgalaa oo ciidamada maaragtay soomaaliya way ka howlgalaan laakiin ma mataqaanaa annaka ama gaashaandhigga ama amison meel ay tiri mataqaanaa kaalaya nagala wareega ama lagu heshiiyey in la yidhaahdo bal matelen dhowr aag ama dhowr saldhig oy fadhiyaan ha lagu wareejiyo ciidamada soomaaliya ma aynan dhicin mana jirto laakiin xilligii ay dhacdo oo ay dhacdo in la yidhaahdo meel hebel iyo meel hebel way ka guuraysaa amisom diyaar bay u yihiin ciidamadannadu in ay saldhigyadaas ay ay kala wareegaan qoraallo ku salaysan murankan ayaa la sheegay inay isdhaafsadeen taliyaasha ciidamada amisom iyo s n a qoraaladaasi oo loo diray wakiilka gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ambasadar faransiisco madeyra dalka baaristu waxa uu helay warqaduu taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya kaga jawaabayey warqaduu afartii juulaay taliyaha amisom u qoray ambasador madeyra taasi oo uu kula socodsiinayay xiisadda ka dhalatay howlgalka shabeellada dhexe warqadda uu qoray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuta odawaay yuusuf raage waxa uu galka baaristu ka helay laba ilo wareed oo kala duwan galka baaristu waxa uu warqadan iyo tan uu qoray taliyaha ciidanka amisom hordhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuta odawaay yuusuf raage waxaanaan ka codsaday inuu waraysi ka bixiyo taliyuhu waxa uu ku gacan sayray inuu waraysigaasi bixiyo sidoo kale taliyuhu ma beenin jiritaanka waraaqahaas taliya odawaay yuusuf raage waxa uu ku sheegay warqadda uu u qoray ambasadar faransiisco madeyra in warqaddaasi uu u soo qoray taliyaha ciidanka amisom aysan sawir saxa ka bixinaynin xaaladda waxaana uu ku tilmaamay iskuday lagu diidayo laguna qarinayo guuldarrooyinka ciidamada burundi ee la dagaalanka al-shabaab sida uu ku sheegay qoraalkaasi sarreeye guuta odawaay yuusuf raage waxa uu ku eedeeyey ciidamada burundi inay madadaaliyaan al-shabaab isagoo yidhi al-shabaab waxay saldhigya ku leeyihiin meel siddeed ilaa saddex iyo toban kilomitir u jirta saldhigyada ciidamada burundi waxa uu sheegay inay si caajis ku jiro u waajahaan al-shabaab ayna ka doorbidaan inay xeryahooda iska joogaan oo biyahana dhinaca hawada looga soo dhaamiyo magaalo u jirta siddeed kilomitir halkii ay ka furi lahaayeen waddooyinka sida uu ku sheegay qoraalkaasi waxa uu sarreeye guuta odawaay yuusuf raaga ku sheegay warqaddaasi inuu kala xidhiiray amisom inay howlgal wadajir ah sameeyaan balse ay amisom la yimaadeen cudurdaar ah inay ciidamo soo ururinayaan iyo tasiilaad inay u baahan yihiin waxa uu ku sheegay warqaddaasi in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku guulaysteen howlgalkaasi qaybta shanaad ee amisom la'aanteed ujeeddooyinkii howlgalkana la gaaray iyadoo la dilay in ka badan boqol al-shabaab ah oo ay ku jiraan mintidiin ajaanib ah galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ambasadar faransiisco madeyra oo islamarkaana ah madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya waxaan sidoo kale u gudbiyey ambasadar madeyra qoraalladii ay u kala direen labada taliye ilaa haatanna kama uusan soo jawaabin codsigii waraysiga ee aan u gudbiyey sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidamada amisom genaraal diomiden dhageya markii uu waraysiga ogolaadana waannu idiin soo gudbin doonaa koob iyo labaatankii bishii juun ee aynu soo dhaafnayna howlgalka ciidamada amisom waxay ciidamadooda kala baxeen magaalada maringubaay ee gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur c d waxa uu v o a u sheegay in la filaya in ciidamada soomaalidu ay la wareegaan tuulada maringubaay tuuladaasi waxaa haatan ka taliya ururka al-shabaab guddoomiyaha oo xilligaasi la hadlaya v o a waxa uu sheegay sidan arrintaas waxaa la filaya in ciidamada soomaaliya oo ay maxaasirada bedelaan ciidamanka amsom mayna dhicin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan salaliga marka amsomki ay kusoo baxeen mayskii maxaasirada argagixisada al-shabaab kolleytaba ayagoo maxaasirada oo sahan ayay yimaadeen hadda si toosan uma qabsan laakiin sahankoodu waa yidi say naloo sheegayo marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida dhexdooda ka baxdo maxay isugu hadlayeen
haaruunow arrintan uga maaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay saxiixday muddada laga jooga dhowr sano in ciidamada amsom macnaha meelahay ka dhacdeen ciidamada xooga dalka soomaaliya ee militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen maxaan ku irahdaa afgooye dhowr bilood ka hor waakii ciidamada xooga dalka soomaaliya lagu wareejiyey amsom markay afgooye ka guuraysa xafladii lagu qabtay haddana waxay ka guureen dhowr bilood ka hor mashalay oo udhexaysa meeshii la yihahdo shalambood iyo qoryooley ama ka danaw ama kabtalaas iyo qoryooley inta udhexaysa mashalay tuulo ku taalo qoryooley u jirta adigu ilaa iyo toban kilometer halkaasi ciidan oo xoog dalso lama geynin ciidan military lama geynin halkaas shabaaba maxaa ku raa dib u qabsaday oo haddana maxaa ku rahdaa isu socodka qoryooley iyo maxaa ku rahda iyo shalambood iyo markaba maxaa ku raha caqabada ayaa ka jira waa nimanka argixisada deegaankii loogta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan maysan imaan maadaama afgood maxaa ku raha lagu guulaysa ciidamada soomaaliya ay kala wareegeen ciidanka amsom tanna marigubay taasoo kale waay shalay markii xafladda la qabanayay aniga kabarashaab ahaan waa ka hadlaya waxaan yii dowladda federaalka oo siixday iyo dowladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay si degdeg u keenaan si argixisada maxaan ku rahdaa ayna mar dambe maxaan ku rahda dadka maxaan ku rahdaa u waxyeelo u geysanin ayna dib u qabsanin dalaya marka way dhacday hadda arrintaas afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla sare cali xaashi cabdinuur waxa uu sheegay inaan iyaga lala socodsiin inay la wareegaan marin gubaay marin gubaay ma laydin sheego ma layidhi nagala wareega maya m ma ogi aniga taas ma ogi ma ma maya adigu waxaad leedahay nalooma sheegin ama ma ogi sidaad sheegayso laakiin guddoomiyihii gobolka shabeellada hoosena wuxuu leeyahay anigaa joogay oo waxaa la ahayd in ciidamada esani ay yimaadaan marka xaggee bay wax iska qaban layihiin horta guddoomiyaha isaga isagaa xukuma gobolkaas oo guddoomiye kaa gobolka shabeellada hoose laakiin ka military ahaan annaka ama ka nidaam ahaan mariir gubaay waxaa amisom waxaan isleeyahay qiyaastayda iyo aqoontayda waxaan isleeyahay waxay mariir gubaay ugu guureen xeel dagaal bay ugu guureen iyo war ayaku ay heleen in mataqaanaa meeshaas ay ka guuraan waxa ay mataqaanaa ayakaana ka guuray laakiin meel ciidan ka guurayo waxaan kuusha waa kusoo celcelinay su-aashan ma aqaano waxay meesha wax ka jiraan mariya gubaay annaka ma naloo sheegin oo nalama dhihin kaalaya la wareega barkaus marka ay la ware ay ka guurayeen allready annaku waxaan ku jirnay iyo hogaankanaga iyo saldhiganaga iyo taliyahanaga kulligan waxaan ku jirnay hawsha shabeellada dhexe marka marka ay dhacday in lala wareego su-aashan laba jeer baa igu soo celisay haruun macruufow afgooye waxaa ku yaalay saldhigga ugu weyn waa lala wareegay ciidamada lala wareegay marka meel lala wareegayana waa meel adduunyado dhan ay fiirinayso oo mataqaanaa warbaahintao dhan ay joogto afgooye waa kala wareegnay laakiin meel kale oo aan kala wareegnay oo amisom ay tiri kaalay nagala wareega anagu aan aan aan aan ka baaqsanay ma jirto shan waddan oo kale ah etoobiya kenya yuganda burundi iyo jabuuti ayaa ciidamo ay ka joogaan soomaaliya taliska amisom iyo ciidamada soomaaliduna waxay bishii abriil ku heshiiyeen in ciidamada soomaalidu ay hogaanka u qabtaan howlgallada marka la gaaro dabayaaqada sanadkan murankan ayaa la sheegay inuu dibudhac ku noqon karo howlgallada wadajirka ah iyo xilwareejinta mas-uuliyadaha amniga islamarkaana ay ka faa'iidaysan karaan ururka al-shabaab sida uu ku doodayo wasiirkii hore amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed waxaa moodaa in xiriirka ka dhexeeyo labada iyo coordination ka dhexeeya amisom iyo ciidamada s n a soomaalida inuusan wanaagsanayn saameynta ugu weyna waxaa waaye in ay siisay fursad al-shabaab ay isku sookab isku soo kabaan reorganization ama ay dib isugu soo abaabulaan yacni meelo badan oo deegaano badan oo markaas nabad ahaa ama ay markaas base u ahayd amisom ay ka baxeen la rabay in ciidamada soomaaliyeed ay yimaadaanne ay al-shabaab la wareegeen oo ka mid ah shabeellaha dhexe iyo galmudug labadaba arrintaas marka wada shaqayn la-aanta iyo doorkii maraykan gaar ahaan duqaymihii oo maqan ma kula tahay inay dhiirigelin u noqon karto shabaab ha absolutely waa waa sidaa sheegtay waayo dhiirigelin weyn bay u tahay waa laba furun furunne waxaa ka bilowday wada shaqayn la-aan oo waa amisom iyo s n o aan wada shaqaynin fursad weyn bay u tahay al-shabaab midda kaleetana waxaa waaye droniskii iyo weeraradii lala beegsanaya al-shabaab oo ka dhanka ahaa al-shabaab oo ay wadeen amerikaanka mar haddii ay amerikaan ka baxeen horta waa joogsadeen waxaa u maraynaa january nineteen inay ugu dambeysay ayaan isleeyahay waa sax marka waxay fursad weyn siisay al-shabaab samiira geyd oo ah khabiir dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegtay inaysan la yaab lahayn wada shaqayn la-aanta taliska amisom iyo taliska ciidanka soomaalida waxay sheegtay inay ku kala shaqaynayaan laba saacadood oo kala duwan xawaaraha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay dalbanayaan maadaama ay haatan hoggaanka u qabteen howlgallada ma aha mid ay la saanqaadi karaan amisom sababtoo ah marxaladaha kala duwan ee uu maro ansixinta howlgalka amisom iyo sida howlgalkoodu u qaabaysan yahay ma dadejin karaan howlgalkan oo kale ayay u sheegtay galka baarista samiire geyd waxay ka digtay in arrimahan oo kale ay keeni karaan is-aamin darro ka dhaxaysa laba hay-adood oo ay tahay inay wada shaqeeyaan ciidamada amisom waxay ka shaqaynayeen soomaaliya tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobada waxayna ku guulaysteen inay ilaaliyaan dowladda soomaaliya iyo xarumaha dowladda iyo inay magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ka qabsadaan al-shabaab iyagoo iskaashi la samaynaya ciidamada soomaalida guddi qiimayn ah oo ka socda midowda afrika ayaa dhowaan dhammaystiray warbixin ku saabsan mustaqbalka howlgalka amisom wixii ka dambeeya labada kun iyo koob iyo labaatanka qiimayntaasi waxay ku talinaysay in afar tale midkood la qaato marka ay noqoto mustaqbalka amisom ee wixii ka dambeeya sannadkan afartaasi qodob oo kale ahaa in howlgalku uu noqdo mid wadajir ah oo ay wada yeeshaan midowda afrika iyo qaramada midoobay iyo in dibu habayn iyo dibu howlgelin lagu sameeyo ciidamada amisom ee xilligan jooga soomaaliya iyo in soomaaliya la keeno ciidamada heeganka ah ee waddamada bariga afrika iyo in gebi ahaanba ciidamada amisom ay ka baxaan soomaaliya amisom waxay sheegtay inay door bidayso qodobka ugu horreeya ee ah in howlgalku uu noqdo mid ay wadajir u yeeshaan midowda afrika iyo qaramada midoobay dowladda soomaaliya weli ma aysan sheegin wejiga ay doonaysa inuu yeesho howlgalka amisom wixii ka dambeeya labada kun iyo koob iyo labaatanka hase yeeshee waxay gebi ahaanba ku gacan sayrtay qiimayntaasi ay sameeyeen guddiga ka socda midowda afrika
aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijkii galka baarista haatanna kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dowladda maraykanka iyo dalalka ay xulafada yihiin ayaa isniintii toddobaadkan dalka shiinaha ku eedeeyey olole caalami ah oo basaasnimo oo dhinaca internetka ah maraykanka dalalka xubnaha ka nato kuwa midooda yurub dalalka britain australia jaban new zealand iyo canada ayaa cambaareeyey falalkan basaasnimo iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkenna uu sheegay in falkaasi uu khatar weyn ku yahay dhaqaalaha iyo amniga qaranka ee maraykanka isla xilligaas ayaa wasaaradda cadaaladda ee maraykankuna ay dacwad ku ogtay afar qof oo shiinaha u dhashay haddaba eedahan basaasnimo ayaa waxaan ka waraystay doctor ismaaciil bile xasan oo bara ka ah jaamacadaha st marys iyo metropolitan state university ee gobolka minnesota
sidaad la socoto waxaa dhacay weerar lagu qaaday oo dhinaca internetka ah email serverka ay leedahay shirkadan microsoft marka waxaana la ogaaday arrintaas january oo sanadkan marka dowladda maraykanka markaad eegtid arrintaas waxay ku eedeysay macnaha dowladda oo china ah lagu eedeeyey maraykanka keliya ma aha maraykan iyo xulufadiisa sida yurub iyo canada iyo waddamadaas oo dhan oo xulufada la ah maraykanka waxay arrintan weerarka dhinaca internetka ay ku eedeeyeen china ayay ku eedeeyeen dowladda shiinahu maxay iyadu ka tidhi arrinta dowladda shiinaha eeda ulay diiday ayada kama macnaha wax haba yaraatee annaga macnaha kama dambayna ayay dhaheen oo oo ayaga waa waa waa diideen marka laakiin dowladda maraykanka ilaa ay hadda hataa waxaa loo waxaa la xukumay afar qof oo chinese ah ayaa la xukumay oo arrintan lagu eedeynayo marka tallaabadaasna waa la sameeyey marka waan gartay waan gartay doctor ismaaciil markaa sidee maraykanka iyo dalalkan kale ay xulafada yihiin ee arrintaasi ka cabanaya ay u horjoogsan karaan midaan arrintan hadda taagan oo weerarkan hadda taagan oo xulaf- maraykanka iyo xulafadiisaba ay ku eedeynayaan china ay ku eedeynayaan loolama dhaqmi kara sida midkii hore weerarkii hore ee internetka ee ruushka dowladda maraykanka ay ku eedeysay oo xataa macnaha cunaqabateyn la saaray saraakiil oo dowladda ah kan saas lama yeeli karo oo horta laba tallaaba ah laba optiona meesha yaalla in macnaha tallaaba dhinaca siyaasadda ah in la qaado oo ah cunaqabateyn in la saaro dadkii markaas lagu tuhunsanaa hadday ahaan lahayn xataa macnaha saraakiil oo dowladda ah ama in xataa safiiradii iyo wixii la ceeriyo ama maraykankii in dagaalka dhinaca internetka uu ku qaado china waxaan cyber attackan ama weerarka dhinaca internetka ah wuxuu bedelay dagaalkii qaboobaa marka waxaan wax dhammaanay ma aha waa wax sii socon doona mar walba qaarna waa socdaan already hadda aan wada hadlayn waxaa laga yaabaa inay socdaan oo wakti dambe la ogaan doono marka waa arkaynaa kolley waxa lagu dhaqaaqo laakiin ma filaayo in cunaqabateen ama ama ama in safiiro lakala la kala ceeriyo inaysan inaysan dhicin waan gartay waxaan xasuusanaa in madaxweynaha maraykanka joe biden iyo ka ruushka valadimir putin ay ku kulmeen dalka switzerland muddo hadda ka hor aan saa usii fogeyn waxyaabay ka wada hadlayeen waxaa ka mid ah weerarada dhinaca internetka ruushka uu kusoo qaado la sheegay dhinaca dalka maraykanka arrintaas wax ma iska bedeleen wadahadalkii labada hogaamiye kadib ha wadahadalka saa sheegtay u dhexeeyey biden iyo putin badanaa xooga wuxuu saarayay weerarka internetka iyo laba nin oo maraykan ah oo meeshaas ku xiran iyo siyaasiyiinta oo ruushka xoogoo si xun ula dhaqmo laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd weerarka oga imaanayay dowladdan maraykanka dhinaca ruushka marka waxaa la ogaaday koox macnaha saldhigooda uu yahay ruushka oo mar walba weerar kusoo qaadayay dowladdan maraykanka ah la ogaaday marka taas ay si qoto dheer ay oga wada hadleen wayna isla garteen in ugu yaraan arrintaas laga wada shaqeeyo oo dadkaasna macnaha bal dowladda ruushka ay ay ay ay ay dabagasho waan gartay
intaasaa ka soo baxay kulankaas
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta ku soo qaadanay dalka maraykanka iyo dalalka xulufada yihiin oo shiinaha ku eedeeyey inuu basaas taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ciid wanaagsan
maxamed cabdi xasan sandheere ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka haatan kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere
doorashooyinka ku-celiska ee deegaanka kiyambaha oo ay ku guulaysteen isbahaysiga william ruuto ee u d a ayaa isbeddel weyn waxaa laga dareemayaa hannaanka siyaasadda ee doorashooyinka labada kun iyo laba iyo labaatanka waddanka inkastoo naasa oo isbahaysiga jubilee iyo ay ku jiraan caradka raila odinga ay u arkaan arrintan inay tahay waxaan sidaa u weynayn oo guushu ay dambayso waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya xasan aadan oo xasan gaxar loo yaqaano oo bartay arrimaha xalinta khilaafaadka iyo maamul wanaagga iyo maxamed maxamuud calasow oo isagu taageera naasa tan looga guulaystay kursigii u dambeeyey ee ku-celiska ahaa ee bool koynaanga ee uu ka geeriyooday ee deegaanka kiamba labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa xasan kaxar bal waxa guushani idinkaga dhigan tahay haddaad tahay taageerayaasha u d guushan yaasiino haddii oo loo fiiriya markii la arko doorashadan hadda siday usoo dhacday wax badan oo juhdi badan baa lagu bixiyey ha lagu bixiyey ama dhanka naasa ha noqoto ama dhanka jubilee ha noqoto ama u d a oo annaga hadda mustaqbalka wadanka hadda si wanaagsan ugu socda ay tahay juhdi badan baa lagu bixiyey wadanka marka waxay aga dhigan tahay doorashada guud oo soo soconi doonto ayaa waxay arki doontaa hadduu ilaahay qadiro doorashada laba kun iyo labaatanka ayaa waxaa loo jeedaa hadda wax run oo soo socda weeyaan tanayta waxay kuu dhigaysaa marka doorashada imaani doonta hadduu ilaahay qadiro in oo labada kun iyo labaatan iyo labaatan iyo labada ayaa waxayla hadduu ilaahay waxay dhigaysaa marka cashir guud oo hadda ninkii kolley wax firi dheer leh oo arki karo waxay tahay in u d a ay tahay team to watch waxa la yidhaha tiimka oo maaragtay la fiirin doono maxamuud maxamed calasow bismi illaahi raxmaan raxiim ustaad yaasiinow aniga wax badan oo weynu ma arko maxaa yeelay u d a way joogta weligeedba wadankan sideed sano william ruuto madaxweyne ku-xigeen u ahaa wadanka kenya maanta waxaa lagu leeyahay kow iyo toban trilyan oo dayna waxuu ka qabtana ma leh marka waxaan u arkaa anugu waxaa leeyahay baqbaqda ilmoodo war waa barqada hore waxaa weeye gelinka cayaar waa gelinka dambe waxaa weeye inaysan maaragtay u d a meel badan gaari doonin baan u malaynayaa haatanna waxaan soo wadnaa suba alliance wax layidhaha xoog leh dhowaanba waa la jibi doonaa waa wax laga guulaysanay u egyihiin xasan kaxarow waxay ahayd isbahaysigii jubilee kii guusha keenay oo markaa rift valley iyo la fiiriyo goboladan centraalka ama bartamaha kenya labadii kun iyo toddobiyo tobankii oo ay madaxweynaha uhuru iyo ay ruuto wada socdeen ilaa iyo wixii ka dambeeyey hanshakii ama isisalaamidii gacanqaadkii saddex sano ka hor madaxweynaha iyo raila oo hogaamiyaha mucaaradka wax weyn baa isbedelay markaad eegtid siyaasadda marka kala qaybsanaantaasi maxay idiin dhibi kartaa run ahaantii niyow yaasiino horta kala qaybsanaantan wadanka hadda labada dhinac loo kala qaybiyey oo la yidhaahdo nasa iyo jubilee iyo super alliance oo adoyga cali soobow sheegayo annaga waxaan u aragnaa inay annaga guul xagga annagada ka tahay sababtoo tahay waxaa weeyaan waxaa tiri horyaa soomaali uma mahdo waxay tiri dhagaxa ninka kugu soo tuuro qaadee guriga dhisitaankiisa ka bilaaw annaga hadda markiina la dhahay taangataanga abaa tihiin magac baan ka dhiginaba tiim bugnoya magac rasmi bugnoya kala qaybsanaanna uma aragno hadda wadanka inuu kala qaybsan yahay calasow guulaha waaweyn ee jubilee ay gaartay halbowle ayuu ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruuto marka la eego gobolka rift valley oo taageero badan ay ka heleen haatan haddii ay kiambaa ku guulaysteen iyo dhowrkaa meeloodoo kale uu sheegay rajada ay qabi karaan naasa maxay tahay waxaa weeye waxa ay qabi karaan waxaa weeye naasa waa rag rugcadaay ah laba kun iyo labadii waad ogeed markii rembow iyo la ahaa maaragtay naag raila odinga wuxuu ahaa ninka hormoodka u ahaa maaragtay in kibaki toosha markuu yiri oo la guulaystay william ruutahana lala tartamaya berigaas iyo huru isla jira william ruuto wax waa dhisi karaa oo hadda tiim waa samayn karaa laakiin nin ku adkaysan kara ma aha dadka la socdana waxay u badan yihiin dad xisbigoodii laga eriyey oo maaragtay bannaan joog ah oo taangataanga haddaad maqasho luqadda sawaaxiliga waa wax iska warwareegayo warwareeg wey un macneedu marka aniga waxaan u arkaa inaysan wax hadafana waddankan u haynin kayrna u soo widin istaraatiijiyadna lahayn haddii ay noqoto mid siyaasadeed haddii ay noqoto mid ijtimaaciyo maaragta shacabka iyo haddii ay noqoto mid dhaqaale waddankan dhaqaale ahaan u burburay ugu dambayntii xasan aadan xasan kaxar rajadiinna ka sokow maxaad xal u aragtaa si dalka kenya doorashada labada kun iyo labayo labaatanka ee guul loo dhan yahay ay ku timaado wadanka horta xalkiisa wuxuu yahay in oo labada dhinacba laisku imaado oo gambar la fadhiisto niyowma la yidhaahdo maxaa xal noo ah iyaanaan ku loqon in labada kun sideed toban iyo labada kun toddobadii iyo labada kun iyo sideedii taas oo dagaal weyn iyo barakicin wadanka ka dhacday taasna hadda waxaan rajaynaynaa ruto iyo grupkiisan inaan waxaan filayaa u d l yidhaahdo oo xisbi siyaaseedkan in ay ka feyro dheer ka samaysteen oo ayna dhici doonin sidaan rajaynayno wax dagaal la yidhah ama barakicin ama la yidhaahdo waddan dadkiisiiba ay ku kacayaan aan la kicinaynin sababtooy tahay waddankan dad baa iska leh ruto iyo raila iyo uhuru ma leh waxa iska lahana waa shacabkii shacabkiina ayuu la jiraa wuxuu la jiraa waad arkaysa waa u d a marka waxaan leenahay tiimkan kale oo xisbi siyaaseedka naasa la yidhaahday naasa inkastoo jajabtay hadda warkeeda jirin ha imaadeena oo gacanta hal isqabsado oo wadanka hala dhis wadanka hal qaf ma leh nin walba aniga adiga ninba dadka dhan baa iska wada leh
ugu dambayntii calasow muxuu xalku ku jiraa maya doorashooyinka qaab nabad ay ku dhaceen insha allahu kenya waa wadan oo ka xadaaraintaas oo xadaaradiisa ay fog tahay marka dhinacyaga annaga waxaan wadnaa maaragtay odayaashii naase in laysu keeno iyo jubilee iyo magaranaysaay waxa kooxaha kale oo dhan isbaahisa xoog la la dhiso oo magaranaysaay doorasho saa lagu galo oo doorasho ay reer magaalnimoa dhacdo b b i da ay socoto ayaan doonaynaa ma rabna annaga waxaan ay wadaan oo laba qabiil kaliya wadanka inay maaragta xukunto weligeeda uu iska rabaa william ruuto iyo taageerayaashiisa waxay doonayaan wadanka in laba beelood uu xiraado annagu taa mid ka bedelanaan qabna waxaan qabnaa in nin kasta uu kenya ka soo jeeda uu madaxweyne noqon karo una furan taha maaragtay fursaddaasi laakiin kooxdan u d a la yidhaha iyadu ma ogola kooxdan u d a waxay rabaan rift valley central rift valley central rift valley central saa in lagu socdo marka taa annagu ma aqbalayno aad ayaad umahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow iyo xasan aadan xasan kaxar oo labaduba jooga magaalada nairobi dooda gaalme inta aynoo joogto intaynuma kala wadanka kulmi doono haddii ilahi raalli karxumo silaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey xubintii dooda gaaban haatanna aan ku yara nasanno mid ka mid ah heesaha ciidda waxaa ku luuqaynaya allah u naxariistay xasan diiriye faarax
wamaalin ciido magaceed weyniyo midan iyo marwooyinba u kala maqnaanina maalin ciido magaceed weyne mudan iyo marwooyinba u kala maqnaanina manta cadar iyo aynumaawerd iskumayno marmushaah maalinta weyn yaala moogaa a dad ku qaadin awa maalin ciido culimadu madiixdo madaxigii rasuulkiyo dad madad ku qaadin
maanta cadaryo aynu maawareed iskumayno
heestaasi ciida uu ku luqaynaya xasan diiriye faarax ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo ee caweyska washington caweyska v o a intaa ayay nagaga dhan tahay waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo habeen wanaagsan ciid wanaagsan